شيء دارينك حتى حكاذا وشذا حارسك ورابي حارسك ورابي حكاذا وشذا حارسك ورابي
wacan saaxiibayaal halkani waa radio cadaado oo aad ka dhegaysataan muujada dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan mega artista cadaada iyo deegaanada ku dhadhow halka muujada dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic siiran aad ka dhegaysataan dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhadhow dhegaystayaasheena caalamkana halka ay nagala jaan qaadaan barteena internetka aynu ku leenahay waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta oo aad galab kastoo axda ka dhagaysataan istuudiyaha koowaad ee raadhiyo cadaado waa tahay mar kale galab wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo joogtiin iyo si walba maqalka raadhiyo cadaada idiin soo gaarayb waxaanu isla soo gaarnay hadii aynu hawada idiin soo mari jirnay barnaamijka galab wanaagsan barnaamijka galabta intuu hawada ku jira waxaan la socodsiinaya anigoo ahaan sacil xuseen anis wadane waa dhankii farsamada saabirin xasan maxamed saabirin sagal alaba barnaamijka waxa aan ku daahfurnaa mid ka mid a kaalimaha suugaanta heesta farsamo yaqaanku inoo soo qabto
marmaa taariikhda galay misana mudane lahubo masala ku astaysaniyo milgaha jira lagu calmaday milgaha jira lagu calmaday marmaa taariikhda galay misana mudane la hubo masala ku astaysaniyo milgaha jira lagu calmaday milgaha jira lagu calmaday middiba mid kala xigta dadkuna maamuus xusan sidaa fa'anmaankiyo maskaxda ugu haya anigu markaan muxubada kalgacal wanaag ila meel dhigtee middiba mid kala xigta dadkuna maamuus xusan sidaa fa'anmaankiyo maskaxda ugu haya anigu markaan muxubada kalgacal wanaag ila meel dhigtee marnaba kama maarmaye macaano macaane macaano ilow mid kale macaane macaano macaano ilow mid kale marnaba kama maarmaye macaano macaane macaano ilow mid kale macaane macaano macaano ilow mid kale qiimo badan la yidhi marxalan lala codsayo micnaa jira loo cuskaday micnaa jira loo cuskaday mahmaayadu aanmi qoray murtiya mubale la yidhi marxala lala codsayo micnaa jira loo cuskaday micnaa jira loo cuskaday martiba mid kalaynacdaa indhaha ka meermeerisa sidaa baan murugiyo mushkilad ugu arka anigu markaan milicsiga xaq dhowr hablahu yara muujise martiba mid kalaynacdaa indhaha ka meermeerisa sidaa baan murugiyo mushkilad ugu arka anigu markaan milicsiga xaq dhowr hablahu yara muujise adamaada qalbiga jacaylku mataashayo marnaba kama maarmaye marnaba kama maarmaye macaanu macaani macaanu ilow mid kale macaani macaanu macaanu ilow mid kale adamaada qalbiga jacaylku mataashayo marnaba kama maarmaye marnaba kama maarmaye macaanu macaani macaanu ilow mid kale macaani macaanu macaanu ilow mid kale
waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawadanka leenaha hadaalkaas ayna kaga soo laabanay heesta daafurka barnaamijka fanaanada cod ka baxsan qaaliladan heestii ilow mid kale oo ahayd heesta daafurka barnaamijka haddii intaas aynu kaga soo laabano galabtay fanaaniinta galabta miiska inoo saara fanaanka koowaad iyo farsamo yaqaanka iyo dhankiisa ayaan jileecayaa
hayracay baale qalbiga salfudeeday baale daareesa hashaanayaale saskan cashaqa kaa qaaday waa tahay dhegeystayaal waxaan filayaa fanaanka koowaad ee galabta miiska inoo saaran in aad ka bagateen fanaanka xigay farsamo yaqaanka
guuni ahaa ama aan gacaluy garabkaaga ahaa gayankii lahaa way isguursanayaan guri bay dhisayaan waa tahay dhegeystayaal waxaan filayaa fanaanka labaad ee galabta miiska inoo saaran in aad ka bagateen sida aad aragteenba waxaa galabta miiska inoo saaran labada fanaan ee aysan kala dhicin xidigaha reer nairobi fanaanka codka baxsan nasiib cali iyo yubes xani waa galabta labada fanaan ee miiska inoo saaran barnaamijka intuu hawada ku jira lambarka aad kaga qayb qaadan kartaan waa fura afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex markale haddii aan inkugu celiyo waa fura afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex mar saddexaad haddii aan kuga celiyo waa fura afar eber shan labaatan iyo lix siddeed iyo saddex waa lambarka barnaamijka intuu hawada ku jira aad kaga qayb qaadan kartaan galab wanaagsan galab cudoon casri wanaagsan ayaan hawada in kalena dhegeystayaal
tingal tingodgal
waa tahay dhegeystayaal dhegeystaha koowaad ee galabta barnaamijka nasiib u yeesha haddii aan soo dhaweeyo halaha loo dhegeystay halaha loo dhegeystay
وعليكم السلام wacalaykum salaam dhegeysta soo dhawow magacaaga iyo halkaad inaga soo wiciso
وانا لو عرفت هذيك الساعة عايز حاجة عضل waa tahay een soo dhow walaal haddaad barnaamijka la socoto labada fanaan galabta keeba codkaaga siinaysaa نصيب علي نصيب علي
waa tahay nasiib calay codkii koobaad baa istaa galabta waa tahay galab wanaagsan galab cudon ayaan hawada inka leenahan dhegeysta xiga ayaanu baaqaya halaa loo dhegeyste halo haloo dhegeyste وعليكم السلام ee dhegeysta sorow magacaaga iyo halkaad ignaga soo wacayso
وكيف تبتدي waa tahay sacdiyey soo dhow walaala haddii aad barnaamijka la socoto labada fanaan galabta miiska inoo saaran keeba codkaaga siinaysaa yubesani baa galabta codkaaga siinaysaa waa tahay galabta fanaaniinta codka baxsan maba kala dhacaano hal iyo hal bay haystaan waa tahay galabta waxaan rajeynaa dhegeystayaasha taageerayaasha labada fanaan galabta in ay kala reebi doonaan ayaan rajeynaya waa tahay dhegeystayaasha ayaan kusii soconaya dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaa halaa loo dhegeystay
السلام عليكم وعليكم السلام dhegeysta soo dhow magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso
هذا هو بيننا جوتهم waa tahay dhaymanay walaalo haddaad barnaamijka la socotay soo dhowow labada fanaankee baa codkaaga siinaysaa
هذا أنا جوي سلامين كمان يا عبد ولا ولا
waa tahay waan نصيب
waa tahay هذا نصيب على نصيب waa tahay nasiib cali baa galabta codkaaga siinaysaa
أعظم waa tahay galab wanaagsan galab cudon ayaan hawada inka leenahay nasiib cali codkii labaad ayuu haystaa halka yubasanna codkii koobaad u haysta waa tahay dhegeystaha xiga ayaan u baaqaya halaa loo dhegeystay halo asalaamu calaykum dhegeyst halo halo dhegeyst waynu ku xunahay dhegeystahaas qadka ayaa ka go-a dhegeystaha xiga halaa loo dhegeystay
السلام عليكم وعليكم السلام ان dhegeysta soo dhow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso
معي أنت في بيجي maariya soo dhow biyo guduud galabta barnaamijka sidee laga dhegeysanaya
تعال نقول السنة ولا شيء waa tahay soo dhow haddii aad barnaamijka la socotay gudaga labada fanaankeed baa codkaaga siinaysaa
نصيب علي أنا عدي فينا
waa tahay galabta taageerayaasha nasiib cali way dhaarsan yihiin nasiib cali codkii saddexaad ayuu haystaa waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada in kalena dhegeystaha xiga ayaan u baaqaya halo halo dhegeystay halo asalaamu calaykum dhegeyst waa tahay maariyo soo dhow walaala haddaad barnaamijka la socota labada fanaankeed baa codkaaga siinaysaa waynu ku xunahay dhegeystaha saqadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay markaana dhanka iyo farsamo yaqaanka guulaysanba iyo heestii soomaalimiya Soomaalimiyaa. siraadka cadcee sagalku huqudo iftiinku siyaado saare fadka sifaa nuurkeedii aan la dhacay soomaali miya siraadka cadcee sagalku muuqdo iftiinku siyaado saare fadka sifaa nuurkeedii aan la dhacay soomaali miya waa tahay dhegeystayaal haddii halkaas aynu kaga soo laabnay heestii soomaalimiya iyo golad simba dhegeystayaal badan ayaa qadka taleefonka soo buux dhaafinaya dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaa hal haloo dhegeystay halo asalaamu calaykum dhegeyst halo haloo dhegeyst
هلا haa dhegeysta soo dhow magacaagii halkaad inaga soo wacayso
طبعا وأنا إذا شفت مقالة الحافظة بتيجي waa tahay maa-ida haddii aad barnaamijka la socoto soo dhow walaala een maxaad labada fanaan oo tartamay galabta keebaa codkaaga siinaysaa
يوبيا سينا yubasaani baa siinaysaa
ها
waa tahay galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawadan ka leenahay dhegeystayaal meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka reedho cadaada idiin soo gaaray qaybihii hore ee barnaamijka galab wanaagsan ayaad la socotaan dhegeystayaasha ayaan kusii soconay halaa loo dhegeyst
أبا جنن أبا
halaa loo dhegeyst عدي waa tahay soo dhow waa tahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka gaasoo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada
wasaxble soomaalimiyaa
waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawadan ka leenahay dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweyna halaha loo dhegeystay halaha loo dhegeystay halo asalaamu calaykum dhegeysta waa tahay dhegeystaas waxaan muddaa inaan isyara maqlin soo laabayaynu kulannahay adigoo nabada si aad barnaamijka ka qayb qaato qaybihii hore dhexe barnaamijka galab wanaagsanna waynu kusii saqaynaa dhegeystaha qad ku jira aan soo dhaweyna halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste
السلام ورحمة الله وبركاته een dhegeysta soo dhow magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso
waxaan siinayaa nasiib cali waa taa nasiib cali baa galabta codkaaga siinaysaa
waxaan dalbanayaa heestii inuu aqoon anigu rabo aniga ka coday ama saartay
waa tahay dee waqtigu noo saamaxa waynu ku ciyaari doonaa waa tahay galab wanaagsan galab codon ayaan hawada in kale nasiib cali codka afaraad haysta yubesaanina laba cod ayuu haysta waa tahay galab wanaagsan galab codon ayaan hawada in kalena dhegeysta dhegeystaha xiga ayaan u baaqa halaa loo dhegeysta halo salaam calaykum dhegeyst- wacalaykum salaam ee dhegeysta soo dhow magacaagii halkaad inaga soo cesho
Waqaaji Jibara.
waa tahay soo dhow
Ando.
waa tahay labada fanaan seeba codka agsinaysaa
Nasiib cali.
waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawadan kale nasiib cali codka shanaad ayuu haystaa ummadda ii sheeg soomaali miya yaa soomaali miya quruxda soocani soomaali miya indhaha saqadee soomaali miya sibaanu gartee soomaali miya waa saxarlee soomaali miya miyaa soomaali miya sumadda ii sheeg soomaali miya miyaa soomaali miya quruxda soocani soomaali miya alla indhaha saaqada ee soomaali miya si baanu gartay soomaali miya waa saxle soomaali miya
waa tahay galab wanaagsan ayaan hawadan kalena haddii halkaas ayna kaga soo laabno goleedsanbe iyo heystii soomaali miya dhegeystayaal badan ayaa qad kusoo buux dhaafina dhegeystaha xiga ayaanu baaqaya halaaloo dhegeyste
عليكم السلام ورحمة dhegeysta soo dhowo magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso
magacaygu mahadiyaar ee dhulkamareer xaafadda waarac waa tahay een mahadoo soo dhowo haddii aad barnaamij kala socoto walaalo labada fanaankeeba codkaaga siinaysaa
waxaan siinayaa nasiib cali abaayo waxaan codsanayaa heestii sida laamadhab ilaa kor ay ku yaaleen heestiisii waa tahay yaa qaaday waa tahay waynu ku xunay dhegeystaha saqadka ayaa ku go-an soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada si aad barnaamijka ka qayb qaato waa tahay dhegeystaha xiga ayaanu baaqaya hala halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste Halo, salaam. Waalaikum salaam. Abaa.
waa tahay dhegeysta soo dhowow magacaaga iyo halkaad inaga soo ceyso
Abaa waa deeqo joogta xaafadda Siin.
waa tahay deeqay walaal haddaad barnaamijka la socoto soo dhowow een labada fanaan galabta keeba codka agsinaysaa
Abaa quruxda waaye waxaan siinayaa nasiib cali.
nasiib cali baad siinaysaa
Haa walaashay.
waa tahay galab wanaagsan ayaan hawada inka leenahay nasiib calina codkii lixaad ayuu sii maraya halka yubesan nagu haysto laba cod waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada inka leenahay meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka raadho cadaada idiin soo gaaraba dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweyna halo halo dhegeyste Halo, salaam calaykum.
wacalaykum salaam een dhegeysta soo dhawo magacaaga halkan naga soo ceyso
Rajo waaye ku soo xaafadda galbeed.
waa tahay soo dhawo haddii aad barnaamijka la socoto labada fanaankeeba codkaaga siinaysa
Walaashayna aadkay siinayaa iyo geesaa.
waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawadan kalena yubesaani codka saddexaad ayuu haystaa nasiib calina codkii labaad dhegeystayaasha ayaan kusii soconaya dhegeystaha qad ku jira ayaan markaana soo dhaweynaya halo halo dhegeysta
Halo, salaam calaykum.
wacalaykum salaam een dhegeysta soo dhawo magacaaga iyo halkaad igala soo xiriirayso
Abaa waa siin wajah fadiidruus.
waa tahay saynabay walaala haddeed barnaamij kala socotay soo dhawo labada fanaan ee galabta miiska noo saaran keeba codkaaga siinaysa
Abaa waxaan siinayaa nasiib cali.
nasiib cali baa siinaysaa
Haa baay.
waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawada inka leenahay qaybihii hore ee barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta ayaynu kusii saqaynaa raadhiyo cadaadana waa aad inagala socotaan dhegeysta qad ku jira ayaan soo dhaweynaa halo halo dhegeysta halo asalaamu calaykum dhegeyste waynu ku xunnahay dhegeystahaasina qadka ayaa ku go'a soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada si aad barnaamijka kaga qayb qaato dhanka iyo farsamo yaqaanka ayaan jaleecaya fayso muniir iyo heestii xabsi caashiq
عاشق ليا انت هيا حلو اللون
aanan xisaabtamin oo ku xidhxidhanu misaxriisahaaga xarka goostayna yahay xarka goostayna yahay ma aanan xisaabtamin oo ku xidhxidhanu misaxriisahaaga waa tahay wacan saaxiibyaal meel kastoo joogtiinba dhegeyst haddii halkaasaan kaga soo laabano fismanuuriya heestii xabsi caashiqii farsamo yaqaanka dhegeystayaal badan ayaa qadka soo kordhaafinaya dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaaniskiisa siinaya halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste waa tahay soo dhowo walaal haddeed barnaamijka la socoto labada fanaan ee galabta miiska inoo saaran keeba codkaaga siinaysaa nasiib cali baa galabta codkaaga siinaysaa waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawadan ka leenahay meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka radio cadcada idiin soo gaarayba qaybihii hore barnaamijkana weynu ku guda jirnaa dhegeysta qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo dhegeyste halo halo weynu ku xunay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada
حلت يا ملابد إيه حلت يا ملابد قفكم ما حالات waa tahay dhegeystayaal dhegeystayaasha qad ku jira ayaanu ku soconayna dhegeystaha qad ku jira ayaan jaaniska siinaya halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste een dhegeysta soo dhow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso waa tahay seynabi haddaad barnaamijka la socoto soo dhow walaala ee labada fanaankeeba codkaaga siinaysaa waa tahay nasiib cali codkii sagaalaad ayuu si maray waa tahay galab cudoon ayaan hawada in ka leenahay dhegeystayaal casriya wanaagsan meel kastoo joogtiinba isi walba maqalka raadho cadaad idiin soo gaaray dhegeysta qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste Een, dhegeysta soo dhowo magacaagii halkaad nagala soo xiriirayso adigoo aaladda aad naga dhagaysanaysana iska yara gaabinaya soo dhowo waa tahay leila haddii aad barnaamijka la socoto walaalo soo dhowo labada fanaankeeba codkaaga sanaysaa waa tahay nasiib cali codkii tobnaad ayuu cagha la sii galay waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada in ka leenahay waxaad moodaa galabta taageerayaasha yubeysani inay hurdayaanba muddo waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada in ka leenahay dhextaalka barnaamijkana weynahay yaa dhegeystayaal badanna qadka way soo buux dhaafinay dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo dhaweynaya hal halo dhegeysta halo halo dhegeysta هلو السلام عليكم وعليكم السلام ان dhegeysta sorow magacaagii halkaad naga soo celiso
أبوي ومدير عبد الله في يسوع هذا نصير علي
waa tahay nasiib cali waa tahay ad waqtigu inoo saamaxo weynu ku tixgeli doonaa codsiga galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada in ka leenahay meel kastoo joogtiinba dhegeystahani waxa uu dhegeystayaasha dhanka iyo fariimaha ayaanu jaleecnaa dhegeystahani waxa uu yidhi assalaamu calaykum waan idin salaamay asxaabta qaaliga ah gaar ahaana daadiyaha barnaamijka aniswadana waynu kaa qaadnay magacaygu waxay tiri waa asmo oo ku sugan xaafadda hogol waxaan codkayga ugu shubaya ay tiri fanaanka codka baxsan nasiib cali codsi heestii nasiib cali carfoon waa tahay ad waqtigu inoo saamaxo waynu ku tixgeli doonaa codsigaaga nasiib cali koob iyo toban cod ayuu haystaa waa tahay dhegeystayaasha waxaan kusii soconaa dhanka ifrimaa dhegeystahani wuxuu yidhi assalaamu calaykum waa isha waa caaisha cadde xaafadan waa bakiin waxaan codkayga siinayaa idhaahda fanaanka codka macaan ee nasiib cali codsi heesta qadarkay ee rajo waa tahay haddii waqtigu inoo saamaxo weynu ku tixgeli doonaa nasiib cali codkii labaad ayuu sii maraya waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawada in ka leenahay meel kastoo joogtiinba dhegeystahan fariinta soo diray isaguna wuxuu dhahay assalaamu calaykum magacaygu waa maandeeq oo ku sugan xaafadda bakin walaashay aan iswadan waan ku salaamay iyo tiri adig waynu kaa qaad mid taa la mid ayaan hawada kuu soo marnaa adiga iyo farsamo yaqaanka waa tahay dhammaan taageerayaasha galab taageerayaasha galab wanaagsan ayay tiri dhagaystahani codkayga waxaan ugu shubayaa tiri nasiib cali nasiib cali codkii saddex iyo tobnaad ayuu sii marayaa waataa dhegaystaha xiga een, dhagaystahani fariintiisa way nagu soo laabatay dhagaystahani wuxuu yidhi assalaamu calaykum waa maariyo mahad oo joogta itiraaday galmudug gaar ahaana dhuusamareeb waxaan taageero u ahay tiraadi fanaadka cod- codka baxsan ee yuubeysani waxaan leeyahay tiri hajaban weliga waa tahay nasiib cali codkii afaraad ayuu haystaa waataa galab wanaagsan dhegaystayaal ayaan hawadan ka leenahay dhextaalka barnaamijkana weynahay dhegaysta qad ku jira aan soo dhaweynaya hal halo dhegaysta
Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam dhegaysta soo dhow magacaaga halkaad naga soo cayso
Cabdullaahi magaalada Cadaadjooga.
waa tahay soo dhow walaal haddii aad barnaamijka la socotay een, labada fanankee waa codkaaga siinaysaa
Nasiib cali.
nasiib cali waa siinaysaa waa tahay nasiib cali codkiis saddex iyo tobnaad ayuu haystaa waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal aan idhaahday codkii afar iyo tobnaad ayuu sii marayaa nasiib cali waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal ayaan hawada inka leenahaa meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka raadhiyo cadaada idiin soo gaarayba waa tahay markaana dhegaystayaal dhanka iyo waxaynu aadaya farsamo yaqaanka iyo heesta dhextaalka barnaamijka fanaaniinta codka baxsan shaadi sharaf iyo cabdi fitaax yare jacaylkeena saldhigta waa tahay heesta iyo farsamo yaqaanka ayaan idinka dhex baxaya
waxaa sabana baadan geelo seenta u ruxaa marubaasa saabaniyo saluu ka cabidunta waxaa sabana baadan geelo seenta u ruxaa marubaasa saabaniyo saluu ka cabidunta anna waxaan saqaafaha saqaafaha iyo sahanka caashaqa saymaha u maaraya si aanu kuulani si aanu kuulani أنا وحا سقافها سقافها يصحنك عاشقا سمها أمار يا وسيان كولني سيان كولني جعيلكي سعب بفرن هويا أيام كم بري سمات هلايو arooskeenii saldhigay sidaa u garoo la socay arooskeenii saldhigay sidaa u garoo la socay
waxay sabi ilmaha hooyad bulsho ugu sidaa dhaqso loogu koriyaa ama laga sugaaye waxay
sugaaye ana waxaan sidoo kale sidoo kale caashaqaasa saba iyo samir ugu dhaqaaya aysan duleeye wisan duleeye ana waxaan sidoo kale sidoo kale caashaqaasa saba iyo samir ugu dhaqaaya aysan duleeye wisan duleeye jacaylkuwa sidii irmaan hooya sadaasha maguula la helayo arooskii masaadanbaye sidaa u gartee la socoye arooskii masaadanbaye sidaa u gartee la socoye
jacaylkiisa caanba furan hooya
sadaasha maguula la helayo
arooskeenii saldhigay
sidaa u gartee la socoye
arooskeenii saldhigay sidaa u garuu la socday
waa tahay dhegaystayaal haddii halkaas aynu kaga soo laabanay heesta dhextaalka barnaamijka fanaaniinta cod ka baxsan shaadi sharaf iyo cabdi fataax yare jacaylkeeni saldhigtay oo ahayd heesta dhextaalka barnaamijka haddii halkaas aynu kaga soo laabanay dhegaystayaal badan ayaa qadka soo buux dhaafinaya dhanka iyo waxaynu aadaya dhegaystayaasha wicitaanka waa tahay dhegaystayaal qad ku jiraan soo dhaweyn hala haloo dhegayste
alaykum salaam ee dhegaysta soo dhawow magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso
magacaygu waa fatiin baari waxaan joogaa degmada burwax
waa tahay fortuuni haddii aad barnaamijka la socoto soo dhawo walaalo een labada fanaan ee miiska inoo saaran keebaa codkaaga siinaysaa
cali nasiibaan siina cali nasiib waa tahay nasiib nasiib cali baa galabta codkaaga siinaysaa
haa waa tahay nasiib cali shan iyo toban cod ayuu haystaa waa tahay galab wanaagsan dhegeystahan fariinta soo diray wuxuu dhahay magacaygu waa shamso waxaan codkayga uga shubayaa ayay dhahday nasiib cali waa tahay nasiib cali codkii lix iyo tobnaad ayuu haystaa galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada in ka leenahay meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka raadhiyo cadaada idiin soo gaaray galmudug dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo dhegeysta halo halo dhegeysta وعليكم السلام dhegeysta soo dhaw magacaaga iyo halkaad inaga socayso waa tahay soo dhawo haddaad barnaamijka la socoto labada fanaan keeba codkaaga siinaysaa waa tahay nasiib cali toddoba iyo toban cod ayaa haysta galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada in ka leenahay meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka raadhiyo cadaada idiin soo gaarayba dhegeystaha qadka ku jira ayaanu soo dhaweynaya halo haloo dhegeyste waynu ku xunahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaanu ku leenahay adigoona badan si aad barnaamijka ka qayb qaato waa tahay galab wanaagsan galab codoon dhegeystayaal ayaan hawada in ka leenahay dhegeystahan ayaan soo dhaweynaya halo haloo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste een dhegeysta soo dhawo magacaaga iyo halkaad naga socayso waa tahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada si aad barnaamijka ka qayb qaato markaana dhegeystayaal waxaynu isla aadi doonaa dhanka iyo farsamo yaqaanka iyo mid ka mid a codsiyaasha dhegeystayaasha dhegeystaha koowaad codsigiisa iyo farsamo yaqaanka
walow aan soo rafaadnay dadaalno soo ruxlaynay riyada laynoo rumeeyey caynkii rajada dhaboobay rabbaa mahadeeda yeeshay walow aan soo rafaadnay dadaalno soo ruxlaynay riyada laynoo rumeeyey caynkii rajada dhaboobay rabbaa mahadeeda yeeshay naftiya ruuxdaan wadaagnay runtii nacab uu ku daalay raxmay qalbigii ku raacay maraysan markaad ka dhooftay maraysan markaad ka dhooftay naftiya ruuxdaan wadaagnay runtii nacab uu ku daalay raxmay qalbigii ku raacay maraysan markaad ka dhooftay
waa tahay dhegeystayaal dhegeystahaas waxaan filayaa inuu codsigiisa ka bagto qodolka heesta rajo in haddii halkaas aynu kaga soo laabanayno ka codsiyaasha dhegeystayaashan kusii socon doona dhegeystayaal badan ayaa qad kasoo buux dhaafinaya dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum
Calaykum salaam.
ee dhegeysta soo dhow magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso
Yaa qoyska.
siyaaxay soo dhow walaalo haddii aad barnaamijka la socoto labada fanaankeeba aad kaagsanaysaa
Iyo degaan.
waa tayu beesaane codkii shanaad ayuu heystaa u tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawadan ka lena meel kastoo joogtiinba dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo dhegeyste waynu ku xunaa dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo dhawada si aad barnaamijka ka qayb qaadato dhegeystaha xiga codsigiisa iyo farsamo yaqaanka ayaan isla aadi doonaa
da'day ka harayo dabaylo shidale haddi u daabiibiyo dawa uu leeyahay caw
waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay dhegeystaha qad ku jira haddii aan soo dhaweeyay halo halo dhegeyste Halo.
halo salaam Waxaad qaadina soo laabtay.
waa tahay soo dhawo
Afyalka.
waa tahay soo dhawo
Ee, heestii goosanba Soomaalimiya.
waa tahay hadduu waqtigu inoo saamaxo weynu ku tixgeli doonaa codsigan nasiib cali heestii carfoon ay ahayd mid ka mid a codsiyaasha dhegeystayaasha iyo farsamo yaqaanka
carfoon anigu ku raaba aniga ku caliima saartay jacaylkana kugu casuumay jacaylkana kugu casuumay carfoon anigu ku raaba aniga ku caliima saartay jacaylkana kugu casuumay jacaylkana kugu casuumay daadin layahay cilaysay tada caashaqa ku beertay aniga ku ceebsan maaye aniga ku ceebsan maaye daadin layahay cilaysay tada caashaqa ku beertay aniga ku ceebsan maaye aniga ku ceebsan maaye calaf waa kii qornaaye cuduun baa goobyayaayo carab shayhankayga dooqa carab shayhankayga dooqa calaf waa kii qornaaye cuduun baa goobyayaayo carab shayhankayga dooqa carab shayhankayga dooqa
waa tahay dhegeystayaal galab wanaagsan waxaan rajeynaya dhegeystahaasina codsigiisa in uu ka bagtay waa tahay dhegeystayaal badan ayaa qad kusoo buuxdhaafinaya dhegeystahan inagoo fariimaha iyo wicitaankaba isku dhex wadi doona dhegeystahan ayaan soo dhaweynaa qad ku jira halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste Calaykum salaam ورحمة een الله.
dhegeysta soo dhow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
Hadda waa deemina soo laabtay.
waa tahay dhaymanay soo dhow walaalaad barnaamijka la socota labada fanankee codkaaga siinaysaa Hadda hadda afyal wataa.
waa tahay soo dhow
Hadda heestii daacdan uu soo harwaa. Nafta u tahay wiil.
waa tahay hadduu waqtigu inoo saamaxo waynu ku tixgeli doono codsiga galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawadan ka leenahay meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka raadhiyo cadaada idiin soo gaarayba qeybihii dambe ee barnaamijka galab wanaagsanna waynu kusii siqaynaa
Yusuf Abadi dunidimida sakadalacay anigu doorto laabtu doontee iminka deeqadood beenba waaye anigu doorto laabtu doontee iminka deeqadood beenba waaye modogiyo ubaxdila dilaacay waa Tokyo oo wax dilaacay oo buggaca iyo daruur dilaacday waa Tokyo oo wax dilaacay waa Tokyo oo wax dilaacay oo buggaca iyo daruur dilaacday dhiib baan qabaayo doonisteedii talanka qaadan la taagdari talanka qaadan la taagdari dhiib baan qabaayo doonisteedii taranka qaadan la taagdari taranka qaadan la taagdari taranka qaadun la taagdari taranka qaadun la taagdarin
waa tahay dhegaystayaal hadda halkaasayna kaga soo laabanay yubeysaan iyo heystii qurux dumar dhegaysta qad ku jira ayaan jaaniska siinaya halo halo dhegayste halo asalaamu calaykum dhegayste waa tahay soo dhow haddeed barnaamijka la socoto labada fanankee waxaad kaaga siinaysaa waa tahay nasiib cali baa codkaaga siinaysaa nasiib cali toddoba sideed iyo toban cod ayuu haystaa waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal ayaan hawada in ka leenahay qaybihii dambe ee barnaamijka galab wanaagsanna waynu ku sii siqaynaa hooyadii haddaan caawa daalacay uurka dooxdo ji dubaxshay uu duloobaya idaaweyn uurka dooxdo ji dubaxshay uu duloobaya idaaweyn wadoogio ubax dilaacay wadoogio ubax dilaacay uguda-ayo daruur dilaacday wadoogio ubax dilaacay wadoogio ubax dilaacay uguda-ayo daruur dilaacday dhiif baan qabaayo doonisteedii talanka qaadan la taagdaray talanka qaadan la taagdaray dhiif baan qabaayo doonisteedii talanka qaadan la taagdari talanka qaadan la taagdari talanka qaadu la taagdari talanka qaadu la taagdari
waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal dhegaystayaal badan ayaa qad ku jira dhegaystayaal qad ku jira ayaan soo dhaweyn nasiibkiisa aan jaaniska siinay halo halo dhegaysta waynu ku xunaa dhegaystahaas waxa aad moodaa inuu isku yara mashquulsan waa tahay soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada si aad barnaamijka kaga qayb qaadato qaybihii dambe ee barnaamijka galab wanaagsanna waynu kusii saqaynaa galab wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay dhegaystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaa halo halo dhegayste halo asalaamu calaykum een dhegaysta soo dhawow magacaagii halkaad naga soo waceysa adigoo codkaaga sare u qaada si dhegaystayaasha inagu baana ku wada maqan waa tahay cabdulla haddii aad barnaamijka la socoto labada fanankee codkaaga siinaysaa waa tahay dhegeystaas waxaad muddaa in uu qadku ka ga-ay soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada markaana dhanka iyo farsamo yaqaanka iyo isna aadinaa asad faqdid iyo heystii waan daali waa tahay dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo dhegeysta halo asalaamu calaykum dhegeysta in dhegeysta soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo cesay waa tahay soo dhawow waa tahay hadduu wakhtigu inoo saamaxo weyn uu kuu ciyaari doonaa galab wanaagsan iyo galab cuduun ayaan hawadan kalena dhegeysteen waa tahay hadda halkaas ani kaga soo laabana asl faqdiid iyo heestii waan daala dhegeystaha qaad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo dhegeyste وعليكم السلام إنك استسروا مقعاقي هل كد نقص وعيس إقرأ هديت برامج كل سعودي سروا إن لبدا فنان كيف عدك أكسين إسا
نصيب عن عدسنا وطالع واتي سروا
يسكي محمد الله يسعيشون الأسبوع
واتي هدو اختو إنو سامحو عدسوجينا وإنو إدين تحقيل الدونا مركانا متكمدو عدسياشا لقيستاشا heestii wadada ku qulqul iyo fanaanada cod ka baxsan farxiyo fiska ka bogasho wacan waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawadan ka leenahay waxaan filayaa dhegeystahaasi inuu codsigiisa ka bogto dhegeystaha xigo codsigiisa iyo farsamo yaqaanka intayn u gudbin dhegeystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynaya halo halo dhegeysta halo asalaamu calaykum dhegeysta
وعليكم السلام ee dhegeysta soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
وين عندي شخصية waa tahay haddii aad barnaamijka la socoto labada fanaanka waxaad ka agsanaysaa
وعندنا يا نصيب علي
waa tahay nasiib cali codkii sagaal iyo tobnaad ayuu sii maray waa tahay galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan hawada inka leenahay markaana dhanka iyo farsamo yaqaanka iyo dhegeystaha xiga codsigiisa iyo farsamo yaqaanka ayaan idin kala dhexbaxaya
kastoon dhoofoon rushisheeya aadoon doolay jacay hilkii weli wuhuu idhibayaa kastoon dhoofoon dhulshisheeya aadoon doolay jacay hilkii weli wuhuu idhibayaa dharaartii mahadgalo habeenkii miyaan hurdaa dhankoolayo aduun baan kugu dhadhabayaa dharaartii mahadgalo habeenkii miyaan hurdaa dhankoolayo aduun baan kugu dhadhabayaa daban qorxoonay waxaan dhahaadan laa inagoo reher dhisno dhulka kii ahaan ku dhalaniyo dhagax burdegno ku dhammayno xaajada
anigaba dhiigu siduu adiga kaa dhigay ana ii dhatiyo waa aniga la dhuubte anigaba dhiigu siduu adiga kaa dhigay ana ii dhatiyo waa aniga la dhuubte waxay dhalan rabo dhakafaarka anigu riday jacaylkan isdhaafsan mahood isku dhaashanay waagore waxay dhalan rabo dhakafaarka anigu riday jacaylkan isdhaafsan mahood isku dhaashanay waagore dhayaa aragu waxaan dhahaa dhalaa inagu reer dhisno dhulkii aan ku dhalaniyo dhagax buurdagno ku dhamayno haajida dhayaha aragu waxaan dhahaa dhalaa inagu reer dhisno dhulkii aan ku dhalaniyo dhaga burdagno ku dhamayno xaajida
waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal haddii halkaas aynu kaga soo laabanay heestii dhagax buur iyo fanaaniinta codka baxsan maxamed tawane iyo sacdi siban oo ahayd mid ka mid a codsayaasha dhegaystayaasha haddii halkaas aynu kaga soo laabanno een gabagabadii barnaamijkana inagu kusii saqayna dhegaystaha qadka ku jira iyo jaanidkiisa halo halo dhegayste halo halo dhegayste halo asalaamu calaykum dhegayste
calaykum salaam dhegaysta soo dhawow magacaagii halkaad naga soo cesho
barnaamijda joogta magaalada odaaqo qaniicaddo waa tahay maa-ida haddii aad barnaamijka la socoto soo dhawow walaalo in labada fanaan kee bacad kaaga siinaysaa
nasiib cali ma siinaya
waa tahay nasiib cali codkii labaatanaad ayuu haystaa waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal ayaan hawada inka leenahay meel kastoo joogtiinba iyo si walba maqalka raadhiyo cadaada idiin soo gaaray gabagabadii barnaamijkana waynu ku sii saqaynaa
tiirayada jacaylkiyo tahiisa caashaqa dhaxanta ku hormo la tukubay dhibtiisa jecel
waa tahay haddii halkaas aan kaga soo laabanay qaaladan iyo heestii tiiraanyo dhegaystaha khadka ku jira ayaan jaaniskiisa siinaya halo halo dhegayste halo halo dhegayste waynu ku xunnahay dhegaystahaas waxaad muddaa inay sare maqli weyna dhegaystaha xiga ayaan u baaqaya halo halo dhegayste halo asalaamu calaykum dhegayste
calaykum salaam dhegaysta sorow magacaaga iyo halkaad naga soo cesho
waa barnaamijyaara joogta magaalada cadan een rayaan isoo soo soo dhawow walaala haddaad barnaamijka la socotay een labada fanaan kee bacadkaaga siinaysaa
si ani ma siinaya barcabsi waa tahay soo dhawow
yaa
waa tahay dhegaystayaal nasiib cali waxa uu haystaa labaatan iyo kuwa guud ahaanba waxaan jecelnaa dhegaystayaal in intaas aynu ku saafeerno barnaamijkii galab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta oo inoo soo bilowda saacaddu markay ahayd koob iyo tobanka galabnimo een galabta waxaa halkan ku tartamay labada f-
tiirayada jacaylkiyo tahiisa caashaqa dhaxanta ku hormo la tukubay dhibtiisa tiirayada jacaylkiyo tahiisa caashaqa dhaxanta ku hormo la tukubay dhibtiisa
waa tahay dhegeystayaal waynu inka raaligelinaynaa cilad dhanka farsamada ayay ahayd taasina in dhegeystayaal guud ahaanba waxaan jecelnay intaasina aanu kusoo afmeyno barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta oo inoo soo bilowda saacaddu markay ahayd koob iyo tobanka galanimo barnaamijka galabta waxaa marti inugu ahaa labada fanaan oo kale ah yube saani iyo nasiib cali galabta waxaa halkaas koobka ku qaaday fanaanka codka baxsan nasiib cali oo ku raaciyay labaatan iyo koob cod halka yube saanina uu helay shan cod barnaamijka inta hawada ku jira waxaan la socodsiinay anigoo ahaa anise wadani waa dhanka farsamada saabirin sagal barnaamijkan barnaamijka xiga intaaynu ku kulmi doono waxaanu kaga tegaynaa heesta gabangabada barnaamijka tahliil yare iyo heestii dhabarka iyo laabta
dhabarkayo lahabtiyo inacawadna habada dhamac kululku beerto dhawacdan qaabahaye dhabarkayo lahabtiyo dhinacawadna habada dhamac kululku beerto dhawacdan qaabahaye dooleyla aata dhulka ila wareego cerka idhawahaqo ka dhowrsan mahaye dooleyla aata dhulka ila wareego cerka idhawahaqo ka dhowrsan mahaye wada dhalashadeeniyo dhiigeena eego dhibaatadan ii haysa rayga dhaqaale wada dhalashadeeniyo dhiigeena eego dhibaatadan ii haysa rayga dhaqaale dhankastoo aan eegaaba ayaha urrohone waxaan kuugu dhegayaa wada dharashaadheeni dhankastoo aan eegaaba dhayaha urrohone waxaan kuugu dhegayaa wada dharashaadheeni dooleyla aanta dhulka ila wareego ceyrka idhawahaqo ka dhowrsan mahaye dooleyla aanta dhulka ila wareego ceyrka idhawahaqo ka dhowrsan mahaye wada dhalashadeeniyo